sudan oo mar ahayd wadamada ugu saameynta badan afrika ayaa shan iyo tobankii abril ee sanadkii hore waxaa ka qarxay colaaddii ugu darnayd ee dalkaasi soo marta taasi oo burburisay hannaankii siyaasadeed ee suudaan caasimadiisana ka dhigtay goob ay ka jirto colaad joogto ah suudaan oo kowdii janaayo ee kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii xorriyaddeeda ka qaadatay britain iyo masar ayaa waxaa isaga dambeeyey afgembiye kala duwan waxaana xukunkii ugu muddada dheeraa hogaaminayay cumar xasan al bashiir oo dalkaasi taladiisa la wareegay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii dalkaasina ku maamulayey gacan adag ilaa xilka laga tuuray sannadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kadib bannaanbaxyo dadweyne oo bilo ka socday suudaan ayay jenaraalada hadda dagaalamaya ee cabdilfataax al burhaan oo ciidamada militariga taliye u ah iyo jenaraal maxamed xamdaan daaglo oo taliye u ah ciidamada gurmadka deg dega ah waxa ay ku heshiiyeen in albashiir ay xukunka ka tuuraan dalkana la wareegaan hoggaankiisa hase ahaatee muddo sannado ah oo ay wada shaqeeyeen kadib khilaaf soo kala dhex galay ayaa keenay in dagaalkan adag uu qarxo iyadoo ay fashilmeen dhowr iskuday oo lagu doonayay in xabadda lagu joojiyo doctor axmed daahir shaafi oo wax ku soo bartay dalka suudaan kana faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey inuu sharxo xaalka suudaan ku dhowaad sanad kadib dagaalka lagu hoobtay ee dalkaasi ka qarxay caasimada marka dagaalkaasa ka socda muasasaadkii dalka oo dhan intii badan way burbureen maalmo dha waxaa lasoo bandhigay markuu militarigu la wareegay idaacadii iyo t v-gii dalka oo uu mudurmaan ku yiilay dalka suudaan caasimada suudaan saddex magaalay u qaybsan tahay baxri iyo khartuum iyo mudurmaan dagaalka intiisa u badan wuxuu ka dhacay maxay ahayd khartuum iyo iyo umudurmaan oo webiga magaalada kala saddex qaybood u qaybiyey sidaa darteed burbur fara badan baa gaadhay taqriiban sudan hadda intii waxaa la qiyaasayaa inay ku dhinteen dad ilaa shan iyo toban kun oo qof ah inay dhinteen dhaawucu kontomeeyo kun buu gaadhayaa dad lagu qiyaaso taqriiban labayo toban milyan ilaa saddex iyo toban milyanna way qaxeen ixsaayaadkii ugu dambeeyey ee hay-adaha caalamigu sheegaan ama hay-adaha xuquuq insaanka ka sheekeeya ama kuwa bini-aadanada ka sheekeeya ka warrama waxay sheegayaan ugu yaraan labaatan milyan oo oo ilmood oo soo oo suudaana inuu gaajo ay wajahayaan sidaa darteed dalkaas waxaa soo gaadhay burbur aad aad u waaxdeen dagaalkiina hadda weli waa socdaa oo maalmahan wuxuu hadda si adag uga socdaa caasimada labaad ee dalka wed madani madani caasimadii hore ee haddana dalka sudan ahaan jirtay gobolka jaziira la dhaho caasimada u ahe ee gobolka ugusoo wax soo saarka ugu badan uu kasoo baxo saa darteed dalkaas dad fara badanna way qaxeen oo malaayiin qof ah waxsoosaarkii dalka waa istaagay oo gobolkii ugusoo wax soo saarna waa dalkaas doctor cali ciid maxamuud kulane oo isna ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo carabta ayaa sharxaya dhibaatada uu dagaalka sanadka ku dhowaad jirsaday u geystay dalka suudaan ugu dambeyna farahu ka baxay dagaalkii oo ilaa hadda dalka suudaan oo hal sano oo dagaalku uu gelayo oo shan iyo tobankii abriil hadda waxaan u malaynayaa wax yaraa ayaa nooga haray shan iyo tobanka abriil labada kun labaatan iyo afarta ayaa sanadku u buuxsami doonaa waxaa laleeyahay dagaalkaasi dhibaatada uu geystay muddada sanadka ah markii loo barbar dhigo wadamada ay dagaalada sokeeye soo mareen waxaa la qiyaasi kara ma ahan iyo dhibaatada uu geystay iyo burburka hanti iyo bulsho iyo mooral iyo dhibaatooyinka anshax darada iyo kufsiga iyo faraxumeynta suudaan laga soo sheegayo aada ayay u ballaaran tahay oo wax runtii calol xumo kugu keenaya markaad akhrisid ama aada daawatid ama warbixinada laga sameeya aada fiirisid ayay ayay noqota arrintaasi suudaan marka oo muddaba la filayay ma ogtahay in afgembigii ka bacdi in khilaafaad uu dhici doono maadaama waddankii saraakiil gacanta ku hayaan iyo jenaraallo iyaka naftooda aan isku mowqif ka ahayn dowladnimada iyo daldhiska suudaan waa la filayay laakiin inay heerkan gaari doonto oo mustaqbalkii suudaantii aada ogeydeene ballaareed ay mugdi sidaan u geli doonto oo bulshadii suudaan oo xadaaradda iyo albaxnimada lagu tabayay aqoonta dhibaatadan ay ku dhici doonto intay isqabo waayaan arrinta faraha ay ka baxdo caasimadii la burburiyo dadkii rayidka ahaay la qaxiyo bunuugtii la boobo iyo xarumihii dowladda iyo saldhigyadii muxiimku ahaa dowladnimada suudaan runtii wax waxay ahayd dadka dhan ay aada ula yaabeen gaar ahaan dowladaha shucuubta qiimeeya ilbaxnimadooda iyo dowladnimadooda dagaalka suudaan ayaa waxaa kala qaybsanaanta gudaha dalkaasi kaga sii daray faragelinta dowladaha deriska iyo dalalka qaniga ah ee carbeed oo kala taageeraya labada jenaraal ee ishaya waa kan mar kale doctor axmed daahir shaafi inta rag fara badan oo marka ururada siyaasiga ama rag fara badan oo siyaasiyiin ah oo dalka suudaan in badan siyaasiyiin ka ahaa waxay la socdaan waxay taageerayaan ninka la dhaho dacmu sariica iyo madaxdiisa iyagoo rajaynaya in mulatarigana lagu tuhmayo in ay xarakaadka islaamiga ah ay saameyn ku leeyihiin xarakaadka islaamiga intooda badanna waxay la socdaan mulatariga intaasi waa waa waa xagga gudaha xagga dibadda waxaad moodaa dalal fara badan oo dalka toddobada wadan oo suudaan xuduud lale intooda badan faragelin bay iyay ku leeyihiin marka wadamada aada faragelinta u samaynhaya waxaa moodaa waa wadamada dariska ah iyo wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijka khubarada ayaa sheegaya in dagaalka suudaan u abuuray cabsi ah in colaadda dalkaasi ka aloosan ay ku baahdo dalalka kale ee gobolka iyo kuwa deriska ah taasi oo doctor cali ciid maxamuud kulana aaminsan yahay inay ku qasbayso in dalalka gobolka iyo beesha caalamkuba ay isku howsho in dagaalkani uusan sii socon oo si deg deg ah loo farageliyo xalna looga dhaliyo suudaan ilaa hadda waa la xakamaylayahay dagaalka suudaan oo aada ayuu usii xoogeysanayaa waxaana la sheegayaa sababo badan inay taas ay keentay ay ka mid tahay faragelin xoog leh oo ay ku hayaan dowlado badan oo suudaan xuduudlada qaarkoodna ay ka fog yihiin suudaan waxay ka mid tahay wadamada ugu xuduudaha badan oo ilaa hadda toddoba dowladood ayay xuduud la leedahay suudaan marka waa la xakamayla iyo waxaa laleeyahay xuduudihii oo dhan iyo meelihii dalka laga soo geli jiray ayaa furmay marka waxaa hubka iyo maleeshiyaadka iyo calooshaqaystayaasha iyo si xad dhaafa ayay wadanka usoo gelayaan waxaa kaloo jira faragelin faragelino badan oo toose oo dowlado badan ay ku hayaan oo laleeyahay xataa dowlado badan oo carbeed oo suudaan marka horena qaar saaxiib la ahaayeen qaarna ay ka dhexeysay xinif siyaasadeed ama bulsho ayaa hadda kulug leh oo si fiican faragelin uga hayo oo hubka iyo tababarada mucaaradka iyo moral dhiska saraakiishooda ayaa kulug leh baa laleeyahay suudaan dagaalka ka socda oo runtii dadka ka hadla arrimaha amniga iyo dagaalada waxay leeyihiin wuxuu ku fidi karaa dagaalkaasi dowlado badan oo ku yaala mandiqada geeska africa oo hadda degan oo ay ka mid tahay dowladdan ethoobiya runtood xuduud dheerna lala iyada nafteedana caga badan ku taagnayn oo dagaalo badan ay ka dhaceen gudaha waxaa laleeyahay dowladda libiya oo iyadana xuduud lale dheer oo iyada nafteeda aada dareemaysaan siay u kala daadsan tahay ug badan hadda oo kasoo galay sida laleeyahay iyadana oo hadda laleelaya mar kale bal inay dowlada ka samaysanto iyadana saameyn xoog leh ku yeela doonta iyo dowladda jaad oo dad badan oo suudaaniyiina ay degan yihiin kana soo jeedaan xuduud dheerna ay leeyihiin labada dalo iyada nafteeda la leeyahay inuu saameyn ku yeesho haddaan dagaalkaanu hakan maadaama ay isku isir yihiin dad labada labada dhinacna ay shucuubta isaga gudbaan dowlado kalaa jiro badanoo xuduudla leh ee suudaan iyaga naftooda cabsi qaba waxaan isleeyahay dowladaha si guud markii dareenka ay qabaan la eego iyo adduunka aragtida uu ka qabo dagaalkan suudaan iyo dowlado badan oo suudaan ka damqada saaxiibna laah kamid tahay kenya iyo uganda iyo jabuuti iyo soomaaliya nafteeda iyo wadamo badan inay arintaa isha ku wada hayaan ayna ku qasbanaan doonaan ugu dambeyn ama xoog a noqoto ama xeelada in la hakin doono dagaalkaas oo layska kaashan doono ugu dambeynna uu hakan doono waxaa kaloon isleeyahay wacyiga dadka suudaan iyo aqoontooda iyo ilbaxnimadii lagu yaqiinay iyo dowlad jaceylkoodii ayada naftooda inay qayb ka qaadan doonto nimankan dagaalamaya ee labada jenaraal ah naftoodan oo wacyigooda inta soo noqda ee maskaxdooda ay dhihi doonaan sidaan xal ma ahan dad iyo dalba waa burbureen dareenka ummadana way arkayaan oo maalin kasta dhibaatada loo geysanayo bulshadii iyo ooyinta ka baxaysa iyo qaxa iyo qaxootiga iyo baahida haysata oo meel kasta ay ku dacdaraysan yihiin inay inta fiiriyaan oo damqadaan ay dadnimada kusoo laabtaan iyadana waa rajayn doonaa oo ugu dambeyn ay u hogaansami doonaan dib heshiisiyiinta dowlado badan hadda ay ku howlan yihiin ugu dambeyn aniga waxaan isleeyahay suudaan kama rijo dhigayno oo waxaan isleenahay dowladnimadeedii iyo deganaantii kusoo noqon doonta ha dhowaato ama ha fogaato dagaalka suudaan oo ay qaramada midoobay sheegtay in dad ka badan siddeed dhibic shan milyan oo qof ay ku barakaceen qaarkoodna ay magangelyo ka raadsadeen dalalka deriska sida jaad iyo koonfurta suudaan ayaa waxuu dalkaasi ka abuuray xaalad cunno la'aan ah oo baahsan iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in haddii dalkaasi aan si dhaqso ah loola gaarin gargaar ay dad badani halis ugu jiraan in ay gaajo u dhintaan